halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah sideediyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada barina waa lixdii barkii aroornimo washingtonna waa kuwii tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
xanuunka markaa waxaan ku talinayaa inay dadku si dhaba u qaataan talooyinka kasoo baxaya dadka u xil saaran inay nagala taliyaan arrimahan caafimaadka meel kastood joogto dadka talada u haya caafimaadka ama maamulka ku haya taladooda raac inta badan dadkan caafimaadka waxaanay kuu sheegay wax maskaxdooda ka imanaysa maaha waa wax cilmi la ikhtiraacay oo boqolaal sano xanuunadanoo kale soo dhici jireen wixii laga bartay weeyaan waxaan idiin sheegayaan kaasi waxau ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka mida hogaanka ururka dhakhaatiirta somalilan ee ka shaqeeya maraykanka warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah hay-adda w h o oo kordhinaysa kaalmada ay siinaysa afrika xilligan uu socdo xanuunka coronavirus dhalinyaro online-ka ka wada baraarujin ku aadan xanuunka coronavirus waxaa kaloo aad maqli doontaan suuqa islii ee magaalada nairobi oo maanta xirmay marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka waa kan xuseen barre aadan
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay shalay oo jimo ahayd inay kordhinayso taageerada ay ugu tala gashay qaaradda afrika si loo xakameeyo cudurka covid arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay saro u kacday tirada dhimashada iyo tirada dadka uu cudurkani ku dhacay ee qaaradda afrika madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa isagoo fariin ugu gudbiyey barta uu ku leeyahay twitter-ka ayaa waxa uu madaxweynuhu fariin u diray saddex gobol oo ka mid a dadka ku nool dalkani mareykanka goboladaasi oo kale ah minnesota virginia iyo michigan isaga oo diidan go-aamo uu ku sheegay in lagu xakameynayo xaqa ay dadweynahaasi u leeyihiin inay hubka haystaan sida uu sheegay oo xaqaasi u ah mid dastuuri ah
sanadkaas waxaa xuseen barre aadan oo warkii noo soo jeedinaya haye xuseen
wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya wariyaheena cabdulqaadir cabdulle ayaa warkan kasoo diray magaalada muqdisho xilligan waxaa muuqata fididda caabuqa covid nteen soomaaliya saameyntiisuna tami sarrayso warbixinadii ugu dambeeyey soo saarta dowladda soomaaliya ayaa muujinaysa tirada dadka hadda inay korortay afar labaatankii saaca lasoo dhaafa baaritaanaday samaysay xukuumadda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda caafimaadka waxaa la xaqiijin laga helay soddon iyo lix qof baaritaan la sameeyey oo ahaa afartan iyo toddoba ruux oo laga baara xanuunka marka loo eego tirada la baaray inta laga helo waxaa muuqanaysa in xanuunku aada ugu fida bulshada dhexdeeda wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa xaqiijisay tira dadka uu soo ritay iyadoo hadda tirada guud ee caabu covid nteen ee soomaaliya noqonayso boqol lix iyo toban qof oo xanuunka laga helay dhanka kale waxaa socda dadaalo ka imaanaya beesha caalamka oo lagu caawinayo dowladda soomaaliya si looga hortago fididda caabuqa covid nteen hay-adda bisha asiya turkiga ayaa maanta gurmad caafimaad soo gaarsiisa muqdisho diyaarad weyn oo kuwa xamuulka ayaa soo caga dhigatay garoonka muqdisho taasoo wada agab caafimaad oo loogu talagalay ka hortaga caabuqa covid nteen dowladda soomaaliya hadda waxay wadaa dadaalo marka la eego isbitaalka martiino xarunta karantiila ugu weyn iyo gurmadyo caafimaad oo ka imaanaya dowlado kale oo gacan ka siinaya dowladda soomaaliya si loogu hortagi lahaa caabuqa covid nteen cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington olole lagu taageerayo shaqaalaha caafimaadka somalilan ee ku howlan xakamaynta cudurka covid-19 ayaa waxaa dalkan maraykanka ka bilaabay xubnaha urur ay ku midoobeen dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya waqooyiga amerika kana soo jeeda somalilan oo lagu magacaabo saha warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa halis badan ku haya guud ahaan caalamka iyada oo khubarada caafimaadku ay sheegayaan in xakamaynta cudurkani ay u baahan tahay iskaashi xoog badan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ku midoobay ururka saaha oo ah dallad ay isugu yimaadeen dhakhaatiir iyo shaqaale caafimaad ayaa qorshahan ugu talagalay inay ku caawiyaan shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala dhammaan gobolada somalilan sida uu faahfaahinayo doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan dhakhaatiirta gobolka minnesota islamarkaana bare ka ah kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda minnesota kana mid ah hogaanka ururka saha isagoo ugu horreyn ka warramaya halista cudurka covid sagaal iyo toban oo uu sheegay in aan la dhayalsan karin horta xanuunkan waa xanuun bilaa ah dadka qaar waxaan ka maqlaa mediaha safmareen inuu yahay anugu safmareen inuu yahay kuma raacsanay safmareenku wuxuu tilmaamayaa ama si madadahaan u sheegayaa xanuun si fudud kugu soo gala si fududna kugu dhaafa ma aha safmareen waa xanuun khatara dilaaya magac kaa ka xoog badan in loo bixiyo ayuu ku fiican yahay xanuunka markaa waxaan ku talinayaa inay dadku si serious u qaataan inay si dhaba u qaataan talooyinka kasoo baxaya dadka u xil saaran inay nagala taliyaan arrimahan caafimaadka markii aanu dadka caafimaadka ku shuqulle ee ka shaqeeya north america maraykanka iyo canada wixii aanu gaari karinay ee aanu isu tagnay ayaanu isla waanu wada xidhiidhnay waxaa isu kaaya waxaa noogu kalifta inaanu xidhiidhno waxaanu ka shaqaynaynaa frontlineska ugu jirnaa ama safka hore kaga jirnaa xanuunkiioo aada ugu habsaday halkan aanu joogno dhibaato badan iyo dhimasho badan iyo mashaqo badan oo ka taagan weliba ka taagan meel wadan xoog badan oo dhaqaalo badan oo cilmi badan yaallo oo meelihii adduunyada la higsanaya waxay taas markaana tustay dhibaatada ay ku keeni karto haddii dhulkeena nitaalkiisa ognahay ay dhibaatadani soo gaadho marka gruub dhakhaatiir iyo nersing iyo isugu jira dadka kale shaqaalaha caafimaadka ee kale fara badan dhantiis ayaanu kulanay waxaanu isla ogaan isku ururinay inaanu samaysano urur yar oo isku xidhan oo la tacaala dhibaatadan inta aanu karayno ma aha dhibaato oo urur yaroo annagoo kaliya wax ka dhammayn karo xallin karo ma aha dhibaato waddan keligii xallin karo waa dhibaato u baahan caalamka u baahan in qofka shaqaalaha dhakhtarka neersinka ka guriga jooga in la isugu wada tago u baahan yahay haddana intaan anagu ka qaban karno waxay una siisay aragtideeda inaanu isu toonan is organize karayno halka ay imika wax noo marayaan wallaahi dee xanuunka dhan igu nagu cusub yahay oo waxa weeyaan inta sanadkan uu jiraa waa afartaa biloodun waanu is urursanay waxaanu xooga saarnay sidii aanu uga heli lahayn wixii aanu karayno dadka ka shaqeeya caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya baraha caafimaadka ee wadankii inaanu wixii aanu ku tari karno ku tarno ayaanu hawsheedii ku jirnaa oo aanu bilownay waxaanu samaynay fundraising inaanu lacag ururina aanu xubin anagu iska ururinay lacagta xoogeeda anaguna iska ururinay wixii kale wax nagu soo dari karayana aanu dadka u qayshanay dabadeetna markaanu waxoogaa isu yarageyno inaanu ugu iibino wixii markaa baahido tahay ugu badan tahay waxaan layska ilaalinayaa baraha caafimaadka lixda cusbitaal uun aanu xooga saarno oo aanu la xidhiidhno ayaanu qorsha ayagu yahay dee intaa kadibna wixii kale aanu ku tari karno iyadana aanaan waxba kala hadhin wakiilka somalilan u jooga dalkan maraykanka bashiir good ayaa ku tilmaamay qorshahan mid muhiim ah una baahan in la taageero isagoo sheegay in xukuumad ahaan ay soo dhoweynayaan dadaalka ay khubarada qurbajoogga ah ku taageerayaan dadkooda ku nool gudaha qorshuhu waa qorshe caafimaad oo bahda caafimaadka ee hormuudka ka ah la dagaalanka cudurka coronavirus ama covid sagaal iyo toban ay wadaan uguna gurmanayaan dadkoodii guud ahaan gaar ahaana dhigooda bahda caafimaadka ee somalilan marka fikraddu meel kasta way ka iman kartaa waxa muhiima ee hirgelinteedu siduu yahay fikradaha waxa ama kiciya ama kufiya waa hirgelinta marka kooxda ee ku howlan hawshan ee gacanta ku haysa ee hirgelinaysa waa koox lixdan aanay ka go-an tahay dhab ahaantii fikraddan inay hirgeliyaan meel la gaadhsiiyaan marka waa fikrad caafimaad qabta oo bax caafimaad wato aad iyo aad ayaan ayaan ugu faraxsanahay kaalinta xafiisku ka qaadan karaa waxa weeye in aan isku xidhno horta howlaha ay halkan ka wadaan iyo kuwa ka socda dalka dowlad ahaan iyo dad ahaanba waayo xanuunkan waa loo midoobay marka dad badan oo ama shicib ah ama dowladda ah ayaa u midoobay sidii ka hortaga iyo la dagaalanka cudurkan meel looga soo wada jeesan lahaa marka inaan horta isku xidhno oo ay ka warhayaan gudaha waxaa ka dhacaya taas waa mid labaad waa inaan wixii tilmaan ah waayo aragnimo ah ama xog ah ee xafiisku hayo aan la wadaagno oo ku taageerno si howlahoogu ugu fududaadaan saddexaadna waxa weeye waa inaan bulshada u kicino oo ku baraarujinno faa'iidada ay leedahay in la garab galo oo hareeraha la qabto hawshan kooxdan ku howlan ee dhakhaatiirta ah ta ugu dambaysa dhab ahaantii anigu shakhsiyan aan ka qaadan karo waxa tu shakhsiya oo inaan ku booriyo kuna garab taagnaado hareerahana ka geesa garaaco in mashruucaasi aanu noqon mid baylahda maanta taalla iyo gurmadka maanta yaalla oo keliya ku eg ee uu noqdo mashruuc waara oo jira oo institution ah oo kaalintiisa iyo doorkiisa ka ciyaara mustaqbalka kaalmaynta caafimaadka somalilan ama ha noqoto tababar ama ha noqoto dhakhaatiir la geeyo ama ha noqoto kaalmo dawooyin iyo qalabba oo magaranaysaa la geeyo uu noqdo mid door weyn ka ciyaara iyo gaar ahaan welibayo weliba communitiga halkan ku joogaba wacyigelintiisa iyo kawarhayntiisaba intaba cudurka covid sagaal iyo toban ee uu dhaliyo coronavirus ayaa saameeyey nolosha iyo dhaqaalaha guud ahaan caalamka iyadoo aan weli lahaynin dawo ama tallaal looga hortegi karo
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba waad nagala socotaan xilli maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhaya tirada dadka laga helaya xanuunka covid -19 ee dalka canada ayaa dhalinyaro soomaaliya oo ku nool magaalada toronto waxay bilaabeen wacyigelin la xiriirta halista xanuunka coronavirus oo dhanka telefoonka iyo online-ka ah maadaama dadka aysan isku iman karin wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaje ayaa warbixintan kasoo diray toronto xanuunka covid sagaal iyo toban ayuu ku dhacay guud ahaan dalkan kanada kow iyo soddon kun sideed boqol afar iyo siddeetan qof waxaana u dhintay kun saddex boqol iyo toban qof gobollada ontario iyo alberta oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ku jira kaalmaha labaad iyo saddexaad marka laga hadlayo korarka dadka laga helayo covid sagaal iyo toban gobolkan ontario dadka uu ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa ah todoba kun sagaal boqol saddex iyo konton qof waxaana u dhintay laba boqol afar iyo toddobaatan qof gobolka albertana waxaa laga helay xanuunka laba kun saddex boqol toddobiyo sagaashan qof ilaa iyo hadda konton qof ayaa u dhimatay laakiin tirada dadka laga helayo covid sagaal iyo toban iyo kuwa u dhimanaya ayaa saacad walba kordhi karta sidaas oo ay tahay haddana weli waxaa jira soomaalida qaar oo dhayalsanaya xawaaraha uu ku socdo faafista xanuunka haddaba qaar ka mid a dhalinyarada soomaalida ayaa wada wacyigelin dhanka taleefanka ah oo ay dadku isugu keenayaan iyagoo uga digaya halista xanuunka waa kan nuuridiin nuurow oo ka mid a dhalinyaradaasi sidaa ogsoontihiin sidii maaragtay caabuqan covid nineteen sida uu bilowday caalamka meel walba ah waxaa imaaday maarata khatar baa timi marka sidaas darteed waxaan bilownay wacyigelin dhanka maaragtay telefoonka ah dhanka maaragtay koox ama group khaasatan marka waxaan aan beegsanaynaa dhalinyarta waddanka ku cusub oo kuwaas oon aaminsanayn inuu cudurkan ama caabuqan uusan ku dhicin dadka dhalinyarta ah marka sidaas darteed waxaa mar walba aan ku wacyigelinaa aan u sheegnaa inay maaragtay ay gloves gastaan ay faraxastaan ay dadka ay ka fogaadaan aysan indhaha taabanin oo maaragtay afka aysan taabanin oo maaragtay wax walba oo maaragtay khatar u keena inay maaragtay ay iska ilaaliyaan khaasatan aysan aadin meel maaragtay oo dadku ay ku badan yihiin deeqa nuur shabeel waa hooyo islamarkaana darajada sare ee masterka ka wada jaamacadda york ee magaalada toronto waxay ii sheegtay inay si gooniya wacyigelin ugu sameeyaan dhallinyarada maadaama ay yihiin kuwa bannaanka u baxaya ayna suuragal tahay inay xanuunka u keenaan dadka da-da ah ee la jooga guryaha waxaan u sameynaa barnaamijyo oo ah maaragtay qeybaha onlineka aan ugu baraarujina aan ku niraadaan fadlan dhegeysta waxyaabaha laydiin soo bandhigayo dowladda canada ay idin leedahay hala kala fogaado yaa la isku tegin qof kasta gurigiisa ha joogo gacmihiina dhaqa meel kastoo uu qofka dadka u badan yihiin ay taabtaana in la dhaqoo la tirtiro iyo qofku hadduu ma aragtay isku arko jiradaasna runtii meelaha uu aadi karo oo caawinaad uu runtii ka heli karo dhalinyaradu runtii ma aaminsana cudurkan ayagu inuu ma aragta saamaxayo laakiin dadka ayaga la nool dadku ayagu ay maaragta gurigu ay kasoo baxayaan markay ku laabtaan haddii aabbahood ama ayeeyo ama awoowo ama hooyo oo cudurkan iska celin karin hadday u geeyaan dan runtii waa wax dhibaato keenayso marka dhalinyaraduna aada iyo aad waxaan ku baraarujinaynaa inay runtii cudurka ayay xakameeyaan ay faafinin inay dadaalaan kaalintoodana ay ma aragta kasoo baxaan dhalinyaro badanoo waxaa jirta nala shaqeynayso dhalinyarada oo ayagu ay da-doodana baraarujinayso anaguna aan ma aragtay aan la shaqeynayno hooyooyin qaarkood caruur laga dilay ayaa toddobaad walba maalinta sabtida isu imaan jiray ka hor coronavirus si ay isaga bi'iyaan urkutaalada ay ku reebtay dilalka loo geystay ubadkooda balse taas maadaama hadda aynay suuragal ahayn waxay ku wada xiriiraan taleefanka waatan shamse ibraahim booliis oo ka waramaysa arrinkaasi waxa waaye guryaha la isku xakameeyey marka waxaan sameynaa telefoonna waxaan sameynaa conference hadda waan ku jiraa maanta shaqadii waan ku jirnaa conference aan isku soo xirxiranaa arrimaheena iyo barnaamijyadeena iskuma imaano laakiin conference aan sameynaa laba qofaa imaaneyso inta kaleeto waa isku gudbinaa waa isku soo xirxiranaa leemanka wixii barnaamijyadeena iyo dhibaatooyinkeena iyo wixii aan ka maarta wacyigelinteeni meeshaan ka wadnaa bikaas hawsheena annaga waxa waaye dadka coronavirusa u yimid hadda xag alla annaga laakiin xanuun kale iyo dhibaato kala hore noo hoys dowladda iyo saraakiisha caafimaadka ayaa faraya in dadka ay guryahooda kusii nagaadaan xilli madaxa gobolka ontario dagford uu ku dhawaaqay hal bil oo hor leh oo lagu sii jirayo xaaladda deg deg ah ee la geliyey gobolka xuseen nuur xaaji v o a toronto dowladda kenya iyo guddiga ganacsatada soomaalida ah ee ganacsiga ku leh magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ayaa shalay si ku meel gaara u xiray ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa soomaalida ee xaafadda islii ee magaalada nairobi arrintan ayaa la xiriidha walaaca xooga badan ee laga qabo fiditaanka cudurka halista ah ee coronavirus haddaba sababta loo xiray suuqa xaafadda islii iyo ujeedada laga leeyahay ayaa wariyaha v o ed ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu ka wareystay cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi
waxaa sababay waxaan u xirnay xaafadda ganacsiga markaan ogaanay annaga iyo annagoo guddi ganacsada laamaha amniga kuwa caafimaadka wadajira in suuqan islii khatar badan ay ka imaan karto dad badan ay shuruudihii loogu talagalay gacmo dhaqii albaabka in la dhiga ahayd qof inuu kontaroolo oo meesha istaago bahashii lagu kontaroolay kuleelka jirka qofka inuu gudaha soo gala in dadkii ay iskugu meel hal meel iskugu aruurin waxyaalahaas dhan markii la fiiriyey wax shuruudihii buuxin kara oo xaafadda gudaheeda waa ku yaryihiin marka waxaan ogaanay khatarta ka imaan karta inay halis tahay aan wacyigelin ay u noqoto inaan xirno si ku meel gaara marka ma idinka ka guddiga ganacsatada ahaan ayaa dowladda ka codsaday in la xiro suuqa mise dowladda ayaa amar iyadu soo rogtay ku xirta suuqa dowladda amar ay soo rogto kuma xireen laakiin waxaan ku xirnay wax wadatashi ah oo ay noo sheegeen suuqan haddii uu saan ku socdo in halis badan ay ka imaan karto oo xaafadda dhan ay maarata la xiri karo xaafadda dhan lockdown la gelin karo marka waxaan aragnay inaan wax qabanno oo dowladdii amniga dowladda iyo caafimaadka iyo annaga soo wada jirna inaan maarata si macquula dadkii aan u wacyigelinno oo qof kasta shuruudihii loogu talagalay uu buuxiyo hadday tahay gacmo dhaqii oo biyo socdo oo saabuun amase detergent oo waxyaalihii jermiska dili lahaa in albaabkiisa uu dhigo biyo socdon uu meesha ku habeeyo ku sameeyo qof uu meesha istaajiyo sida subermarkeeda aad ku aragtay wadanka qofaa taagan qofka markuu soo galayay qofkii kale inuu isu soo dhowaan hataa hal mitar inay kala fogaadaan ayaa loogu talagalay meeshaas islii waxaan kama jiraan qofkii labadii qof waa isku dhegan yihiin waa isku dhow yihiin dadkii meel hal meel ay isku aruureen marka isliina waxaad ogtahay hadda laba kees inay maarata laba qof inay u dhinteen oo xaafadda gudaheeda ay u dhinteen horay dad badanna inay maarata cudurka ay qabaan ay aqoon masaan cabir amse dadka ay u malaynaya inay hergeb iska caadi tihiin dadka ay ku dhex socdaan marka ilaa goorma ayuu xirnaanaya marka suuqa wuxuu xirnaanayaa ilaa iyo wakhtiga aan is leenahay dadkii wixii dhan shuruudihii waa soo kaamileen waxaan kale aan aaminsannahay moolkii iyo amase meeshii mehradii meeshii ganacsata oo meeshii oo buuxisa shuruudaha in dib loo furi doono meelihii wasaaradda caafimaadka waraaq ayay u qiibisay oo ay ku leedahay shuruudahaas buuxiyo haddaad buuxin waysaan meeshii dibaa loo xiraya suuqu inta badan waa suuq aada cidhiiri u ah dadka usoo dukaamaysa degaana aad bay u tira badan yihiin haddii ay dadku shuruudaha buuxiyaan oo xarumuhu ay shuruudaha aad ka doonaysaan ay buuxiyaan maxaa isbedel ah oo ku imaan kara marba haddii meeshii ay dad badan imaanayaan oo suuqina cariiri yahay maxaa isbedelka imaan kara isbedelka imaan kara suuqu waa cariiri laakiin cariiriga haddii control iyo systemka looga talagalay supermarketba haddaad tegtay hadda supermarketyada weyn haddaad tegtay waa cariiri laakiin dadkii waa la kala kontroolaa oo nidaam iyo systemki iyo wixii dadkana waa u hogaansan yihiin ninkii oo ganacsanayana waa u hogaansan yahay laakiin islii waxawaay wax kuja kuja wax magadan rabtaa haa soo gallayo xataa qofka aqoon iyo walaal iyo qaraabo ma aha cudurka nin kastaa qabi kara qof kastana waa ku dhici karaa qof gooni ugu dhici kara mala marka in controolkii dadkii populationkii wixii wax lagu controlila annagana gacanaan ka siinayna amniga iyo waxaasna waxay diyaara u yihiin inay gacan naga siiyaan populationka traffic iyo isu socodka inay dadka ay kala yareeyaan crowdinka iyo meelaha laiskugu imaan la inaan kala control annagana gacanaan ka siinayna dad badan bay noloshooda ku tiirsanayd suuqa oo nolol maalmeedkooda heli jiray marka maxaa laga yeelayaa midaas dadkii nolol maalmeedkooda heli lahaa waa uun heli lahaan wix ilaahay u qoro waa qadartii rabbi unbay ku sugan yihiin dadkii ganacsanaya laba beri iyo saddex bedina wax weyn isbedel weyn uma keenayso waxaan isleen dhaqaalaha hoos bay u ridaysaa laakiin khatarta ayaa kasii weyn annaga marka khatartaas ayaan cabirnay dhaqaalana mar kasta waa la helaa maanta kor u aada biri hoos u aada laakiin caafimaad iyo qof dhintay ayaa ka halis badan dhaqaalaha gabagabadii maxaa kasoo gabagabaynaysaa waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan dadka isleeyahay soomaalida islii ku ganacsata inay maarata fuujignaadaan wixii loo sheego wasaaradda caafimaadka shuruudaha ay keentay in gacmadhaq bannaanka u keeno qofka markuu yimaado inaan bahashii suntii sanitizer la yirahdo gacanta ugu shibo qofkii uu isdiyaariyo kadib alaabtuu taabto ma ahane ka hor waxaan kalean kusii boorin lahaa qofka inuu maarata transaction online uu ku dadaalo lacagna oo lacag qaadista waxaa ka fiican embesa telefoonka lacagta lagu kala wareejista ayaa ka riski yar kana fiican iyo lacagaha bangiga transfer account to account intii lacag la qabqaban lahaa lacagtaas nafteeda waxaa isu soo mari karaa suntii iyo wax walba iyo cudurkii marka waxaan is leenahay lacagta kaashka handalinkana in la yareeyo oo loo bato embesa iyo bangiyada transferga taas ayaan leeyahay inay maarata halista yareyn karto dadkana shuruudihii wax walba aan intaasaan leenahay kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogeyaha guud ee ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi oo u warameeyey wariyaha v o eda khadar maxamuud xaleed hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inay kordhisay gargaarka ay siinayso qaaradda afrika si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban xilli ay sii kordhayaan tirada dadka uu sii radanayo xanuunkaasi iyo kuwa u dhimanaya waxaanuu noqonayaa xanuunkani kii ugu dhimashada badnaa ee abid soo mara qaaradda afrika wariyaabiyoda liisa shlein ayaa warbixintan noogu soo dirtay jeneva falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa marka la eego gobolada kale ee caalamka tirada dadka uu xanuunkani ku dhacaya iyo dadka u dhimanaya afrika weli waa mid aada u yar balse madaxa w h o tedros adanom gabreyesus ayaa sheegay in ay jiraan calaamado walwal leh taasoo ah in ay arintani isbedelayso islamarkaana xanuunka covid uu sii faafayo In the past week, there has been a 51% increase in the number of reported cases in my own continent, Africa.
toddobaadkii tegay boqolkiiba kow iyo konton ayay sare u kacday tirada dadka laga helay xanuunkan ee ku nool qaaradda aan kasoo jeeday ee afrika sidoo kale boqolkiiba lixdan ayay korortay tirada dhimashada marka intaasi lagu daro caqabadaha la xidhiidha helitaanka qalabka dadka lagaga baadho cudurkan waxay arrintu u muuqataa in tiradu ay ka badan tahay inta ilaa iyo imika la diiwaangeliyey ku dhowaad sagaal iyo toban kun oo qof ayaa loo soo wariyey w h o in xanuunkani uu ku dhacay qaaradda kun qof ayaa u dhimatay ilaa iyo hadda hay-adda qaramada midoobe ee dhaqaalaha afrika waxay ka digtay in xanuunkani uu dili karo saddex boqol oo kun oo qof islamarkaana uu soddon milyan oo qof ku keeni karo fakhri ba-an todros ayaa sheegay inuu la hadlay madaxweynaha koonfur africa garil ramamosa xogayaha guud ee qaramada midoobay antony guteres madaxa midooda africa madaxda baanka adduunka iyo hay-adda i m f ee lacagta dunida
The African Centers for Disease Control and Prevention announced yesterday that more than 1 million tests for COVID-19 will be rolled xarunta out afrika u qaabilsan xakamaynta cudurada iyo ka hortega ayaa shalay shaacisay in in ka badan hal milyan oo qof laga baari doono cudurkan covid sagaal iyo toban marka laga bilaabo toddobaadka dambe taageerada iyo xoojinta dadaalada midowda afrika iyo ururada hoos yimaada sida xarunta xakamaynta cudurada faafa ee afrika ayaa dhab ahaan arintan gacan ka geysan doona wakhtigan aynu joogno iyo weliba mustaqbalka tedros ayaa maalmo ka hor waxa uu dhaleeceyn kala kulmay maamulka madaxweyne trump oo ku eedeeyey inuu si xun u maareeyay xanuunka coronavirus si uu uga hortago eedeyntaasi tedros waxa uu hadda qaadayaa dhowr tallaabo oo uu ku doonayo inuu ku maamulo xasrada ka dhalata xanuunka coronavirus dhinaca kalena si loo kordhiyay qalabka aasaasiga ah ee baaritaanka xanuunka coronavirus iyo qalabka ay xirtaan shaqaalaha caafimaadka ee ka ilaaliya in xanuunka ama jeermiska uu taabto tedros waxa uu sheegay inuu ka shaqaynayo sidii loo kordhin lahaa soo saarista iyo qaybinta qalabkan iyo weliba helitaanka tallaal xanuunkan dunida lagaga hortago si kaalmo loogu helo dadaaladan uu wado tedros waxa uu sheegay in uu la hadlay oo uu ballanqaadna ka helay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron maalqabeenka maraykanka bill gates iyo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo isagoo xanuunka covid-19 cisbitaal loo dhigay balse dhowaan uun kasoo baxay aadayu masantae falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inoo soo koobtay markana dhegaystayaal gabagabada idaacadda annagoo ku sii saqayna waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii dhaygag codka yurub genyo
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabinna baahinteen idaacadada duinkaban islaanta af soomaaliga v o e waa anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed miimaan iyo farsamo yaqaan sare bashiir abiikaro idinle sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.